halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oad caalamka ku sugan tihiinba waa subax khamiis ah bisha disembarna waa labiiyo toban sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala soo jeedinaya caashe ibraahim iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga garsoorka ee aqalka wakiilada oo qaaday tallaabadii ugu horraysay fiidnimadii arbacada ee codbixinta ku saabsan qodobadii ka dhanka ahaa madaxweyne donald trump waxaa la saadaalinayaa inay laba si uun mida noqon doonto in islamarkaaba cod la gelin doono in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale iyo in makhraatiyo horre loo yeeri doono oo sanadkuna ay igu laftooda baaritaan hoggooniya ay samayn doonaan labadaasay u badan tahay waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka britain oo goor dhow loo dareerayo doorasho taariikhi ah waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo qodobo kale waxaad sidoo kale qodobadaasi ku jira roobab khasaare geystay kuwaasoo gaarsiiyey ceelasha laga soo saaro cusbada ee ku yaalla degaanka toqoshi ee degmada saylac iyo warar kale oo caalamka iyo soomaaliaba ku saabsan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka guddiga garsoorka ee aqalka wakiilada ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay fiidnimadii arbacada ee codbixinta ee ku saabsan qodobadii ka soo horjeeday madaxweyne donald trump iyaga oo bilaabaya fadhi laba maalmood soconaya si loo darso dacwadaha taariikhiga ah kulanka guddiga garsoorka ayaa ah in la saxo amaba wax laga bedelo labada qodob ee xilka qaadista ay dimuqraadiyiintu soo bandhigeen maalintii talaadada qodobadaasi waxa ay ku eedeynayaan trump in uu ku xadgudbay awoodda iyo carqaladaynta koongareeska ee la xiriirta macaamilkii uu la galay ukraine qodobada lama filayo in wax laga bedelo in kasta oo ay u badan tahay dimuqraadiyiintu in aysan aqbalin isbeddel kasta oo ay soo jeediyaan jamhuuriyiinta ku midoobay kasoo horjeedka dacwadda trump dimuqraadiyiinta ayaa horeyba u aqbalay qodobada oo ka kooban sagaal bog iyaga oo dhahaya trump waxa uu ku kacay musuq maasuq wuxuuna khiyaanay qaranka markii uu weydiistay ukraine in ay baaritaan ku sameeyaan joe biden iyo doorashadii maraykanka ee sanadkii waxaa lagu soo koobay in jamhuuriyiinta laga tirada badan yahay aanay lahayn codod ay ku samaynayaan isbeddel iyagoon taageero ka helin ugu yaraan qaar ka mid a xisbiga ama xubnaha dimuqraadiyiinta fadhiga fiidnimada arbacada ee xubnaha ka kooban koob iyo afartanka oo ilaa iyo hadda socda ayaa la rajaynayaa inuu socdo saacado badan iyada oo hadallo furitaan ah ee xildhibaanada ay jeedinayaan labada dhinacna ay hadda socoto dowladda indiya ayaa ansixisay xeer ku saabsan qaadashada jinsiyadda dalka oo laga reebay muslimiinta aan sharciga lahayn iyadoo dadka diidanay ay ku tilmaameen xeer cunsuri ah lidna ku ah dastuurka dalka xeerkan ayaa jinsiyadda ah u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee ka soo jeeda saddex dal oo ay hindiya daris yihiin dibadbaxyo wata rabshada ayaa ka dhacay deegaanada ku yaalla waqooyiga bari ee dalkaasi iyadaoo dadka halkaas deggan ay aada u diideen sharcigan iyaga oo ka cabsi qaba kumanaan kun oo hinduu ah oo deegaankaasi ku nool inay xaq u yeelanayaan inay jinsiyadaha qaataan waa markii ugu horreysay ee qaadashada jinsiyadda hindida shuruudaha lagu xidho diinta lagu daray dadka aaminsan hinduuga siingasingaha masiixiyiinta dadka haysta buuriisamka jainiska iyo dadka barsisaska oo sababa la xidhiira tacadiyad diimad uga soo qaxay dalalka bakistan bangaladesh iyo afghanistan wixii ka horreeyey sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ayaa loo ogol yahay inay dalbadaan jinsiyadaha aqalka sare ee hindiya ayaa ansixiyey xeerkan iyadoo ay u codeeyeen boqol iyo shan iyo labaatan xubnood halka aqalka hoosena uu hore u ogolaaday xeerkan ayaa dhaqangelaya ah marka uu madaxweynaha hindiya saxeexo ra-iisul wasaaraha hindiya ayaa fariinuu ku qoray bartiisa twitterka xeerkan ku tilmaamay guul iyo dhaqanka walaaltinimada ah ee dalka hindiya lagu yaqaano dadka diidan xeerkan ayaa aada uga qayliyey iyaga oo su-aalageliyey sababta looga reebay muslimiinta aan sharciyada haysan ururka u dooda xuquuqda aadanaha oo hindiya ka dhisan xisbiyada mucaaradka dad aqoon-yahano ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaare mohdi inuu xeerkani qayb ka yahay qorshaha uu ku doonayo inuu ku meel mariyo saraysiinta dadka hinduuga ah
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseenna guddiga garsoorka ee aqalka wakiilada ah ee dalkan maraykanka ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay fiidnimadii arbacada ee codbixinta ku saabsan qodobadii ka dhanka ahaa madaxweyne donald trump iyagoo bilaabay fadhi laba maalmood soconaya si loo darso dacwadaha taariikhiga ah kulanka garsoorka ayaa ah in la saxo amaba wax laga bedelo laba qodob ee la xiriira ee ah xilka qaadista ay dimuqraadiyiintu soo jeediyeen maalintii talaadada qodobadaasi ayaa waxa ay eedeeyeen trump in uu ku tagrifalay awoodda madaxweynenimo iyo sidoo kale inuu is-hortaag ku sameeyey kongareska warbixintan waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota noogu diyaariyey wariyaha v o a maxamuud mascade
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa toddobaadkan si rasmi a u soo saaray laba qodob oo loo cuskan doono eedaha xilka looga xayuubinayo madaxweynaha maraykanka donald trump dimuqraadiyiintu waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa iyo inuu is-hortaagay koongareeska maraykanka say u baaraan cadaadis uu saaray ukrain oo uu ku cadaadiyey inay gacanna ka siiso inay baaraan joe biden oo ah musharax kula loolami kara doorashada sannadka labada kun iyo labaatanka ra'yi ururino la sameeyey ayaa muujinaya in qorshaha xilka xayuubinta ay dadka maraykanku ku kala qaybsan yihiin soomaalida degan dalkan maraykanka gaar ahaan gobolkan minnesota oo intooda badan taageersan xisbiga dimuquraadiga ayaa iyagu u eg kuwo aad u danaynaya in xilka laga xayuubiyo donald trump maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne keenay cadaadis ad adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ay soomaalidu ku jirto impichmentiga ama eedeynta lagu soo oogay madaxweyne trump ay ku soo ogay xisbiga dimuqraadiga inuu yahay mid sax waayo xisbiga dimuqraadiga waxay difaacayeen dastuurka dalka maraykanka oo ah in sharciga dalka maraykanka uu ka sarreeyo wax kasta taas waxay keenaysaa marka in ay mar walba ay dimuqraadigu u taagan yihiin inay sharciga difaacaan madaxweyne trump historigiisii hore markuu ahaa musharaxana waa sameeyey inuu dalbaday in wadamo ajaanib ee dalka ay ku sameeyaan faragelin doorashada soo socota haddana mar labaad uu sameeyey marka labada qodob oo lagu sameeyey maxamuud labadaba waxaan qabaa aniga inay sax yihiin ay saxna tahay insha allahu tacaala lana marsiin doono aqalka hoose impeachmentigaas oo maantaba lasoo saaray mideeda kale dad baa waxay qabaan in xisbiga dimuqraadigu ay u tahay khalad ama ay dhib kala kulmi doonaan elashanka soo socda impeachmentiga ay gudbiyeen anigu taas ma qabo aniga waxaan u qaba american americaanku waa dad wax bartay waa dad wax badan akhriya waxay arki doonaan ama arkeenba in xisbiga dimuqraadiga uu u taagan yahay inuu difaaco dastuurka dalka sharciga dalka wax walbana isaga inuu ka sarreeyo republicaankana waxaa loo arkaa inay si khalada ku difaacayaan madaxweyne ku tuntay sharciga dalka maraykanka u yiil dhinaca kale waxaa jira soomaali badan oo taageersan afkaarta xisbiga jamhuuriga kuwaasi oo ka soo horjeeda in xilka laga xayuubiyo madaxweyne donald trump una arka tallaabada dimuqraadigu inay tahay mid bulshada maraykanka kala fogeynaysa
madaxweynuhuna dee maaha xilka waa ka qaadaynaa lagama qaadi karo madaxweyne trumpna waa nin runtii la doortay in ka badan lixdan milyan oo maraykan ah ayaa dooratay marka maaha dimuqraadigu markii la geeyo dacwadan senadka la geeyo de ayagu minority bay ka yihiin runtiina dacwadoodu markii horeba intaanay senadka gaarin goldaloolooyin badan bay lahayd taasaa waxay keenaysaa inaanay senadka ku qancin karin inay ka iibiyaan doodoodan siyaasadeed laakiin xamaasadda ku dhisan marka ma filayo mana dhici karto marna in madaxweyne trump xilka laga qaado oo arintan darteed lagaga qaado labada qodob ee trump loo haysto ayaa la filayaa in guddiga garsoorku ay cod u qaadaan waxaana toddobaadkan cod ku ansixin doona xubnaha aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka madaxweyne trump wuxuu noqon doonaa madaxweynihii afaraad ee taariikhda maraykanka ee la dalbo xilka xayuubintiisa amiina haaruun waa garyaqaana reer minnesota waxa uuna sharaxayaa qodobada loo cuskaday xilka xayuubinta madaxweyne trump sidaan la wada soconno madaxweynaha dalkan maraykanka waxaa ku socotay baaritaan iyo dacwa ku socotay in muddo ah dacwadaas oo ay wadeen golaha kongareska ee dalkan maraykanka dacwadii la waday waxaa isugu soo biyashubatay laba qodob labadaas qodob oo ah in madaxweynuhu uu ku tagrifalay awoodda madaxweynetinimada dalka maraykanka iyo in uu amardiido ku sameeyey yeeridii golaha baarlamaanku ay u yeereen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo la taliyayaashiisa labadan qodob ayay xisbiga dimuqraadiga xubnahooda kongareska ay doonayaan inay u cuskadaan inay madaxweynaha xilka uga qaadaan labadaas ayayna hogaanka xubnaha aqal kongareska dimuqraadigu ay soo jeediyeen aqalka sanadka ee jamhuurigu maamulo ayaa bisha dambe la filayaa in loo gudbiyo dacwadda xilka xayuubinta trump haddaba sidee ayuu u wajihi doonaa aqalka sanadku sanadku inooma cadaynin siday u wajihi doonaan keliya mij mcconnel oo ah shaksiga ugu sarreeya golaha sanadka hatan waqtigan la joogo uu bilaabi doono mar haddii dacwada lasoo gudbiyo laakiin waxaa la saadaalinayaa inay laba si uun mida noqon doonto in islamarkaaba cod la gelin doono in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale iyo in makhraatiyo horre loo yeeri doono oo sanadkuna ay latooda baaritaan u gooniya ay samayn doonaan labadaas ayay u badan tahay sidaan wada ogsoonnahay golaha sanadku wuxuu ka kooban yahay boqol xubnood hadda waqtiga xaadirka ah konton iyo kow xubnood waa xisbiga jamhuuriga xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay afartan iyo toddoba xubnoodna waa dimuqraadi labana waa independent wax loo yaqaan marka haddii ay noqoto in madaxweynaha xilka laga qaado waa in dimuqraadigu ay ku guulaystaan in ay ku qanciyaan labaatan xubnood oon iyaga ahayn in ay kula qancaan madaxweynuhu inuu xadgudub sameeyey saa darteedna xilka looga qaadi karo laakiin ilaa hadda saadaasha muuqata waxaad moodaa xisbiga jamhuurigu in ay madaxweynaha ay la safan yihiin weli wax laga dareemay oo isbedel ahna ma jiro laakiin waxaan arki doonaa markii ay timaado january iyo waxa ay sanadku ka yeelaan si kastaba ahaatee madaxweynaha maraykanka donald trump oo markii la doortay sanadkii labada kun lix iyo tobankii ahaa ganacsade siyaasadda ku cusub ayaa waxa uu gilgilay siyaasadda gudaha iyo dibadda ee maraykanka uu wax badan ka bedelay dimuqraadiyiinta ayaa isku dayaya inay iminka trump xilka ka xayuubiyaan oo ay u arkaan shaqsi halis ku ah dastuurka dimuqraadiyadda maraykanka laakiin trump waxa uu taageero buuxda ka haystaa xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashiisa caddaanka u badan
dalka britain waxaa maanta oo khamiis ah loo dararay doorashada guud oo ah mid aan horey nooceeda dalkaasi uga dhicin bisha disembar boqolkii sannadood ee u dambeeyey dadweynaha ayaa goobaha sanduuqyada ka dhiibanaya codadkooda iyagoo siyaabo kala duwanna ay dadku ugu loolamayaan baahiyaha iyo waxa ay u arkaan in isbedelo laga sameeyo xilligan hogaamiyeyaasha axsaabta siyaasadda ee dalka britain ayaa meelo kala duwan ka soo bandhigay ololahooda doorashada doorashadan waxaa hadheeyey doodaha ka dhashay kabixista britain ee midooda yurub iyo arrimo ay ka mid yihiin koruqaadista iyo horumarinta adeegyada aasaasiga ah sida waaxda caafimaadka ee loo yaqaano n h sta ridwaan xaaji cabdili ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan london nooga soo diray waa maalin khamiis ah laba iyo tobanka disembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa guud ahaan dalka britain subaxnimada maanta ah looga dareerayaa doorashada nooceeda aan horey loo arag tan iyo dagaalkii labaad ee dunida doorashadani waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa jihada mustaqbalka dalka britain oo kaalin lixaad kaga jira dhaqaalaha adduunka saameyn siyaasadeedna ku leh qaaradda yurub weliba waxaa intaasi dheer in doorashadan ay ka dhalatay go-aanka reer britain ee ka bixista midooda yurub oo xiisad siyaasadeed dalkan ka abuurtay ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo hogaamiyaha xisbiga muxaafadka ee conservative-ka iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee leybarka jeremy corbin ayaa loolanka xoogiisu u dhexeeya labaduba waxaa looga fadhiyaa in ay jahawareerka siyaasadeed ee taagan soo afjaraan xisbiyada liberal democrat iyo s m p ayaa iyana kaalin muuqata kole doorashadan boris waxa uu ballan qaaday inuu britain kaga saari doono midooda yurub sanad gudihiisa halka hogaamiyaha mucaaradka ee jeremy corbin oo ku tilmaamay ballanqaadka mid liddi ku ah horumarka dhaqaale ee dalka islamarkaana laftiisu uu ballan qaaday inuu afti kale shacabka dib ugu celin doono saddex bilood gudahooda haddii doorashada uu ku guuleysto horumarinta adeegyada aas-aasiga ah sida waaxda caafimaadka ee n h s guri la-aanta isbeddelka cimilada ka hortaga dembiyada iyo arrimo kale oo fara badan ayaa iyana ka mida ololaha iyo halkudhigyada doorashada ee axsaabta siyaasadda ee dalkan britain saadaasha doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare boris uu hogaamiyo ee talada dalkan haya ay ku guuleysan doonaan doorashada boqolkiiba saddex iyo afartan halka la saadaalinayo in xisbiga shaqaalaha uu heli doono boqolkiiba saddex iyo soddon ha yeeshee dhowr mar oo hore oo la saadaaliyey in xisbiga talada haya uu guulaysan doono ayaa isu bedeshay in labada xisbi aysan heli doonin kuraas ku filan kuna qasbanaan doonaan in xisbi kale uu dowlad la soo dhiso dadka dalkan looga tirada badan yahay oo gaaraya toddobo dhibic shan milyan oo qof oo soomaalida iyo muslimiintuba ay ku jiraan iyo ummadaha kale ayaa iyana doorashadan la filayaa in xoogoodu ay u codeeyaan xisbiga shaqaalaha ee uu hogaamiyo jeremy corbin si kastaba ha ahaatee natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo subaxnimada maalinta berita ah oo jimco ah mana cadda in cid walba oo ku guulaysata ay soo afjari karto qalalaasaha siyaasadeed ee ka bixista britain ee midooda yurub iyo fulinta adeegyada iyo ballanqaadyada guud ahaan dadka reer britain xilligan ay doonayaan in laga dhabeeyo ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
mahadsanida ridwaan haddaba faarax cigaal oo ka faallooda arrimaha britain ayay sahre ciidlanuur waxa ay weydiisay sida ay doorashadu u socoto iyo kaalinta ay qaadanayaan dadka laga tirada badan yahay ay soomaaliduna ku jirto saadaashu marka la eego ururada had iyo jeer saadaasha iyagu soo diyaariya runtii waxay sheegayaan inkastoo ay haddana kala duwan yihiin in uu horeeyo xisbiga consertifku ilaa boqolkiiba toban ay iyagu horeeyaan haddana waxaa jira arrimo kale oo iyaga dhinac kana qeyb lagaga darayo laleeyahay dad dhalinyaro ah oo aan hore u codayn jirin oo hadda waqtigan codayn kara ayaa meesha jira laftigooda ama sida dadka laga tirada badan yahay oo iyaga laftigooda saadaashan aan qeyb ka ahayn oo saadaasha wax ka bedeli kara laakiinse saadaalaha lasoo ururiyey sidaasaa loo badanaya waan gartay maxaa ugu muhiimsan ee xisbiyada ku loolamaya doorashadu ay dadweynaha codaynayo ugu baaqayaan si ay usoo jiitaan arrimo runtii aada u kala duwan arinta ugu ballaadhan ee hadda doorashadan samaysayba xitaa in la qabto horta waa arrinta ka bixitaanka midooda yurub oo xisbiga xisbiga consertifku ay qorshihiisa ay tahay ama haddaad aragtid sida kelmada ay isticmaalaan oo ah get brexit done waa kelmada ay leeyihiin sidii looga bixi lahaa ingiriiska taasi waa waa dhanka consertifka xisbiga kale shaqaalaha laborku isagu wuxuu xooga saaray arrimaha maxaan ku rahdaye social issues oo ah arrimaha bulshada iyo siiba meesha ugu ballaarhan qeybta caafimaadka la yhahdo n h s ka sidii loo ilaalin lahaa runtii oo waxaa jirtay qoraallo ay soo saareen oo haddii ingiriisku uu ka baxo midooda yurub in ra-iisul wasaare boris johnson uu heshiis la geli doono xukuumadda dalka maraykanka kuwaasoo dabeetana qeyb badan iyaga laga dhigi doono shirkado maraykan la siin doono marka arrimo caynkaas ah ayaa runtii ugu ballaaran waxaa kaloo iyana jira dhanka environmentka ama arrimaha dabiiciga ah runtii oo aad arkayseen adduunkan runtii meelo badan banaanbaxyo laga sameeyey arrintaa laftigeedu qeyb weyn bay ku leedahay waxaa jira waxyaaba loo yaqaano domestic policies oo iyaga laftigooda arrimaha bulshada oo iyaga laftigeedu qeyb ka ah maxaan ku rahdayey doorashadan waan gartay dadka laga tirada badan yahay ee soomaalida ku jiraan iyo sida dadka muslimiinta ah ee wadankaasi degan waxaa la sheegayaa doorashadan inay aada uga dhex muuqdaan maxaa loo malaynayaa inay codkooda halkey ku biirin karaan saameyn intee leeg baanu codkoodu samayn karaa qiyaastii laba arrimoodba dadka ajaanibka runtii saameyn aada u ballaaran bay ku samaynaysaa ta koowaad waxa weeyaan arrintan ka bixitaanka yurub oo runtii hadda jeer dadku markay yihiin dad ajaanib oo dadka ama dee u dhashay dalkan ama meelo kale kule xidhiidyo reero kale ama cayladooda ay degan yihiin iyagu dadkii waxay u codeeyeen inaan laga bixin yurub laga bixin soo taas saameyn ba ku yeelanaysaa marka waxaa loo malaynayaa inay xagga xusbiga shaqaalaha iyagoo codkooda ay siiyaan teeda kale waxaa jirtay mudadii muddo sagaal sano oo xusbiga conservativku dalkan uu maamulayay in waxyaaba badan oo arrimaha bulshada xusbigaasi runtii uu wadankan joojiyey sida ay ka mid tahay waxyaabaha gunooyinka dadka la siiyo dadka aan shaqayn la siiyo dadka kulba cayr bay u yaqaanaan arrimahaas oo kale marka iyo ardayda oo lagu soo rogay waqtigii muddadii ay dalka maamulayeen inay jaamacadaha iyagu ay qaataan oo waqtigii hore jaamacadaha ay deen u qaataan oo deen loan u qaataan markii horena ahaan jiray gran wax runtii free ay ahaan jirtay arrimahaasi markaa saamayn badan baa dadka mushaharkooda ama dhaqaalahoodu hoos u yaryahay runtii saamayn badan bay ku samaysay waxaa kaloo jira arrimaha nabadda oo kale ama maxaan ku raday dhibaatada wadartay waxaa jirta waxa la yihahda knife crime baa ingiriiska runtii aada ugu badan oo dhalinyaro badan oo islaysa taasoo keentay in meelaha dhalinyaradu ay ku caweyn jireen ama ay joogi jireen oo activity ku samayn jireen in la wada xiday waqtiyada austerityga wax la yihahda la joojinayay dhaqaalaha hoos loo dhigay ay keentay marka waxyaabahaasoo dhan waxa laisleeyahay dadkaasi codkooda waxay siin doonaan xusbiga mucaaradka ee leybarka kaasi waxa uu ahaa faarax cigaal oo ka faallooda arrimaha dalka britain oo khadka taleefonka ugu warramayey sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a roobab da-ay muddooyinkii dambe ayaa khasaare soo gaadhsiiyey ceelasha laga soo saaro milixda ee ku yaala deegaanka tokoshi ee degmada saylac sidoo kale kalluumaysatada deegaankaasi ayaa cabasho ka muujiyey maraakiib ajaanib ah oo halis ku haya kalluunka xeebaha badda saylac xaashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama muruqmaalka ka shaqaysta wax soo saarka milixda iyo jillaabashada kalluunka ee ku nool degmada saylac gaar ahaan deegaanka toqoshi ayaa roobab ka da-ay ilaa bilowgii toddobaadkan waxay khasaare soo gaadhsiiyeen ceelashii wax soo saarka milixda sidoo kale waxay waxyeello u geysteen dariiqa loo maro goobta milixda laga soo saaray ee toqoshi oo iyadoo u dhaxaysa magaalooyinka saylac iyo lowiyaacaddo sida ay idaacadda v o a u sheegeen qaar ka mida dadka deegaankaasi toqoshi ku nool oo nala soo xidhiidhay kuwaasi oo ka shaqaysta milixda iyo jillaabashada kalluunka magacayga saddexaad waa mahdi xuseen guuleed waxaan deganahay tuulada toqoshi tuulada toqoshi oo degmada saydac ah waxaan ahay markii hore ee qolada maas cusboonaha ee milixda badana waan ku shaqaynaa marka milixda waxa weya roobka laga da-ay khasaare wuxuu gaadhsiiyey ceelashii way buuxeen afka ayuu ka dhigay oo waxa weya ceelashii wuu isku faruuray milixdii kasoo baxay jikada soo baxday milixdii waxaa ka batay biyihii baa ka batay oo xitaa baabuurtii meel u maraa way leeyihiin oo jeebkiina wax gooyey daadkii roobkii waa gooyey waxaa la yidhaha magacayga farxaan faarax nuur ku magac dheer ina faarax weyne waxaa ahay milixlayaashan milixdaan ka shaqeeya oo milixdii aan ka shaqaysanayna roobabkanaa da-ay ceelashii way fataheen qaar baa dumay sidoo kale muruqmaalka ka shaqaysta xeebta toqosho ee degmada saylac ayaa hakadka ku yimid wax soo saarka milixda uga wareegay dhanka kalluumaysiga badda taas oo ay ka shaqaystaan xilliyada roobabku ay saameeyaan goobaha milixda iyagoo shabaag ku jillaabta kalluunka nooca loo yaqaano qowqabka iyo noocyo kale kuwaasi oo ay u iibgeeyaan dalka jabuuti badii waxa weeyaan anigu waxaan ahay kuwa cagsi ku gala ee kuwa lariya wasamaliina kuwa cagsi ee kalluunka iyo maaragtay qoaqab waxa la yidhahdo oo jabuuti aan u iibgeyno ayaa ka soo saarayni magaalada waxa weeyaan liskeed ayaa waxaa ka shaqeeya ayaa ka shaqaysa badda ma garanaysaa ilaa boqol iyo labaatan malaha waan ku qiyaasaya ugu yaraan qowqabkaas kilo kiloya haddaan loo miisaamaa miisaan baa saarnaa xaggan jabuuti kiilooda laba kun oo faran baa naga siistaa labada kun oo faran waa sideetan kun oo kaash somaliland taasaan dee qofkii helay shan kiilo toban kiilo kalluunka yar gaar baa isagana loo iibiyaa tobantobankulabasodonkusaabsan isagana waan u iibinayna kalluumaysatadan yaryarka ah ee ka shaqaysta xeebaha degmada saylac waxay cabasho xooggan ka muujiyeen maraakiib ajaanib ah oo ay garan waayeen cidda u fasaxday kalluumaysiga oo xeebtii ugu timid kuwaasi oo aanay hore u arki jirin qowqabiyo kalluunku biyahan badda ee roobkan ku da-ay bay soo doontaan kaasaan qabsan jirnay gaadhiyeer baa noo qaadi jiray xagga jabuutaan noo gey jiray haasaanu gelinba ku noolayn si aanu ku noolayn boqol iyo labaatan ka qof bashabagii waxbay noo geli waayeen waxaan ogaanay wixiiba la raafay oo maalugu hantii la garaacay dadka iyadan dad aqoona ma lihinoo waxaan isnidhi waa gacan baad iskula tagtaan waan is arkaynaa waan isku muuqanaa sheega inta liibay noo soo gaadhaan arrintii ugu cajabta badnayd qutadaruurba iyagu ku xidhnaa dhawaasoofin isku yimiday manaasibta lagu soo gaaray tobankii in badda hata inaynan usoo gaarsin inaynan inaynan soo gaarin lagu soo garay ayaa waxa weeyaan gasheedii saacadiin bay soo dhaafeen waxay yimaadeen ninka badda sida yaqaanaayey wuu garanayaaye kurkurey maa la yidhahdo oo hal kilomitr ka jirta xeebta oo halkii qooqabka ku dhelayay ee qooqabka uu dhiganayay la soo dhiganayay oo uu ka soo baxayay baa janaabkii ayaa maraakiibtii la timiday maraakiibtaasi dee waxa weeyaan waa yamaani maxaa yeelay waa waa masaari
dhanka kalena mar aan la xidhiidhay mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee maamulka gobolka selal ee saylac si aan wax uga weydiiyey cabashada kalluumaysatadan ay ka cabanayaan maraakiibtan ajaanibta ah ayaan weyne kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonadooda gacanta balse saraakiil kale oo iyagu ku sugan saylac oo diiday in la magacaabo ayaa xaqiijiyey in maraakiibtaasi ajaanibka ahi inay ku jiraan badda degmada saylac dowladda somalilan ayaa iyadu joojisay rukhsad bixinta kalluumaysiga maraakiibta ajaanibka ah labadii sane ee u dambeysay haashim sheekh cumar good v o e boorama
subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan wiil dhalinyaro ah oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar sabtidii lagu qaaday isagoo la socday laba wiiloo soomaali ah ayaa lagu aasay magaalada toronto ee dalka kanada soomaalida magaalada toronto ayaa sheegay inay samaynayaan feejignaan dheeri ah kadib markii weerarkaasi lagu dhaawacay mid ka mida dhalinyarada wacyigelinta iyo waxbarista ka wada masaajidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan noo soo diray
allah u naxariistee terensa actual oo loo yaqaanay cumar ayaa shalay lagu aasay magaalada toronto kadib markii la rasaaseeyey sabtidii isaga iyo laba wiil oo soomaali ah kuwaasoo ku dhaawacmay weerarka axmed maxamed urur oo ah mid ka mida labada wiil ee la dhaawacay ayaa masjidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto u qaabilsan wacyigelinta iyo waxbarista dhalinyarada sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin weliid ayaa v o e da u sheegay in dhacdadan kadib masjid ahaan ay ku dadaali doonaan xoojinta amniga dabkii hadduu dhexmoodo maxaa maxaa lagu maxaa lagu diirayaa yani maaragtay runtii in laga yani maaragtay la bartilmaamaysto dadkii iyagu communitiga horudhaca u ahaa oo dadku wax baraayay oo dhalinyarada inay badbaadeen loogu talagalay iyagii maanta haddii lasoo weeraro waa arrin khatara oo runtii annagoo dhanna nooga baahan yani baraarug nooga baahan arrinkaas yani maaragtay hadda ka bacdina kolleyba waa taxadari doonaa yani maaragtay maxaa yeelay awal waxa iska ahayd caadi laakiin hadda ka bacdi maadaama falkaanu dhacay masjid ahaan annaguna waa dadaali doonaa bal wixii maaragtay aan qaadan karno yani maaragtay haddaan security keeni karno haddaan amniga yani dadka macalimiinta iyo mashaayikhda aan ku dadaalo in amnigooda la ilaaliyo maxaa yeelay waa dadkii bulshada indhaha u ahaa maanta waa dadkii bulshada yani maaragtay ay ku dayanaysa waa dadkii bulshada yani maaragtay wacyigelin laha haddii iyagii maanta bartilmaame ay noqdaan waa arrin arrin aad iyo aad wuxunoo laga naxo yani maaragtay marka ilaahay subxaana watacaala baan baryaynaa inuu waxaan naga qabtay yani maaragtay dhallinyaradana noo hanuuniya soomaalida ayaa wada dadaalo kala duwan oo u badan wacyigelin waxaana ka mid a dadka dadaaladaasi wada hooyooyin caruurtooda la dilay oo doonaya in lasoo afjaro dilalka dhallinyarada khadre maxamuud waa hooyo la shaqaysa kuwa caruurtooda la dilay waxay ii sheegtay in kasakoo wacyigelinta la doonayo in la dhex galo nidaamka si qayb looga noqdo kuwa go-aanka ka gaaraya arrimaha kala duwan ee la xiriira bulshada saddex waxyaalood oo aan go-aansanay inaan helno justice cadaalad inaan helno inaan maaragtay aan ka mid noqono dowladaha qeybaheeda kala duwan dowlada sare mida dhexeeya mida hooseba si caruurteena kuwa guryaha jooga xataa ay uga mid noqdaan systemka ay maaragta uga qeyb galaan ayagoo waxbarashadoodii soo wada dhamaystay ay u galaan maaragta dowladda ula shaqeeyaan askarta uga mid noqdaan maxaala ciidanka kale uga mid noqdaan annagana aan go-aan ku gaarnay inaan maaragta helno iridii hore oo laga geli lahaa oo lagula heli lahaa contractiga lagula saxiixdo in dowladda ay noo ogolaato inuu aragto waxaan inuu yahay wax muhiima oo crisis noo ah annaga as a community ahaan soomaali
xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada toronto ee dalka canada ayuu kaasi ahaa halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da
guud ahaana idaacadii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaas kusoo xirayna waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cashi ibraahim dhinaca soo saaristana waxau ahaa bashiir abikar cabdulaahi intaan marka la kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan
Rema, yeah, you. Hey, Sahara,